barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka ee v o a somali com
duhur wanaagsan idil ahaantiinba waa sideedda bisha may sanadka labada kun iyo toddoba iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jir idinkala socodsiinaya jaamac buulle jaamac iyo anoa ismaaciil xuseen farja
qodobada aad ku maqli doontaan dhallinyarada maantana waxaa ka mid a dhallinyaro iskaashata ah oo magaalada boosaaso ku nool ayaa soo kordhiyey xirfadaha qurxinta goobaha lagu qabto aroosyada iyo xafladaha kale oo ka warbixinaya adeegyada ay qabtaan iyo hawshooda waxaan qurxinaa hululka shirarka hululka xafladaha qalanjabinta hululka aroosyada gawaarida arooska goorta la gelbinayo iyo meelo badan baan u qurxinaa walaahi dhammaan qalabka hulka lagu sharxo inagaa iskaleh inagaa milkihaan u leh waa u qurxinaa hadhowna dib baa uga soo celinaa baykiro waa kaa sidoo kale waxaad maqli doontaan toddobaadka soo socda waxaa ku beegan maalinta la xuso ama loo xuso hooyooyinka oo sannad kasta laga xuso ama looga dabaaldego dalkan maraykanka haddaba ar arrin ama warbixin arrintaas ku saabsan ayaa idinku soo socota axadkaad rabaysaa dunida lagu ammaanaayo nimay aayo korisaa yaqaan adi la'aantaaye rajagaagoon kaba ka daran waana la arkaayo inkastoona wada ofin karin waajibka ay saaran axdi baan ku marayaa inaan kuwa axsaan faraaye ifku sooryo kuu qalantay iyo malaha iidaane aakhira wanaag laga fishaa lagu arooraaye kuu furan albaabada jannadu idam ilaahayey inta nebiga raacdaiyo ku biira helo khayr aamiin aamiin heesaha aannu idiin haynana maxaa ka mida dhegaystayaal
xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale oo aad u xiisa badan ayaan idinku haynaa barnaamijka dhallinyarada maanta marka horese waxaad kusoo dhawaataan qodobadii warka caalamka ugu doorka roona hogaamiyaasha caalamka iyo siyaasiyiin saameyn leh ayaa fariimo bogaadin ah u diray madaxweynaha la doortay ee dalka faransiiska emmanuel macron guushii uu ka gaadhay doorashadii uu kaga adkaaday haweeneyda la tartamaysa ee marin le pen madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa fariin uu soo dhigay bartiisa twitterka wuxuu hambalyo ugu diray madaxweynaha cusub ee faransiiska isaga oo sheegay in uu la shaqayn doono madaxweyne trump si muuqda umuu taageerin labada hogaamiye ee ku loolamayay doorashada faransiiska inkasta oo isagu la hayay marin le pen
hogaamiyaha isis ee dalka afghanistan ayaa lagu dilay weerar ay wadajir u qaadeen ciidamada maraykanka iyo kuwa dalkaasi ee afghanistan sida ay xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan labada ciidan ee duulaanka qaaday amiirka dowladda islaamiga ee dalka afghanistan ayaa lagu dilay gobolka nangahar ee dalkaasi axaddii shalay ahayd sheekh cabdul xasiib iyo soddon iyo shan kale oo dagaalka ku weheliyey ayaa lagu dilay howlgal laga fulinayay godadka hoose ee ay dagaalyahanadani samaystaan ee marmarka qaar ay dhibaatooyinka adadag ugu geystaan ciidamada isbahaysiga wararku waxa ay intaas ku darayaan in ay madax kale ku jireen dadkii weerarkaasi lagu laayay
duhur wanaagsan idilahaantiinba laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan magaalada boosaaso waxaa markii ugu horreysay lagu soo kordhiyey adeegyo kaalin weyn ka qaadanaya xafladaha aroosyada iyo xafladaha kale ee sida shirarka iyo qalinjabinta oo kale dhallinyaro isku tagay ayaa la yimi xirfadan qurxinta hoolalka xafladaha iyo baabuurta lagu qaado aroosyada wariyaha v o a yuusuf maxamuud yuusuf ayaa qaar ka mid a dhallinyarada hawsha samaysay ka waraystay adeegyada ay qabtaan waxaana ugu horreyn hadlaya cabdiraxmaan cabdulaahi aadan
waxaan qurxinaa hululka shirarka hululka xafladaha qalanjabinta hululka aroosyada gawaarida arooska goorta la gelbinayo iyo meelo badan baan u qurxinaa ee qaabka sharaxaadda aad ku dhadhejisaan ee xafladaha midanka iska leh mise oo dadka kale oo xafladda dhiganaya ayaad ka soo qaadataan kadibna iyagaa qaata walaahi dhammaan qalabka hulka lagu sharxo inagaa iskaleh inagaa milkihaan u leh waa u qurxinaa hadhowna dib baa uga soo celinaa baykiro waa kaa sidee dadka u idinkula soo xiriiraan marka doonaya in xaflado loo qurxiyo walaahi dadku aad bay noola soo xiriireen dadkaan u shaqeyn inta badan waxaa u badan xafladaha qalinjibinta jaamacadaha iyo sekondariyada walaahi si toosay noola soo xiriireen kuwa sekondary si toosay noola soo xiriireen goortii qalinjibintooda la gaaro iyo kuwa jaamacadaha si toosay noola soo xiriireen shaqaduna waa online waa socotaa n haa dad dadka kale aan u shaqeyna waxaa ka mid ah n toddobabaxa arooska ilmaha goortuu dhasho afartan bixiisii waxaa kaloo ka mid ah happy birthday-ga n iyo iyo xilliga xafladda guurka qofka xilliguu guursaday iyo markuu xusayo xafladiisii intaba waa u shaqeynaa ma dhacdaa in qofka xafladda dhiganaya uu idin dhaho ee lacagta ee gadaal baa idinka siinayaa ee shaqada markaa qabataan kadib maxaase caqabadahaas kala kaga garbaxdaan walaahi haa way dhacdaa dad ku dhahaa lacagtu dib baan ka bixinaynaa laakiin inta badan barnaamijka kama yeelno waa ka hor istaagnaa aka maxaa markaa ee lacagah laga qaadaa guud ahaan dadka xafladaha dhiganaya walaahi xafladaha qurxinta ilaa adigu dhowr wey bay leedahay n kuwa jaamacadaha markii hoolka iyo loo qurxinayo macalin kuraastoodii lacagtu waa adigu laba boqol ilaa boqol iyo siddeetan weeye markii kuraas keliya loo qurxinayona waa lixdan doolar ilaa siddeetan doolar weeye xafladaha hadiyadahana si gaaran u diyaarinayo xabadiiba qiimo gaaray leedahay tan jaamacadana qiimaan ku diyaarinaa tan iskuulka secondaryna qiimo gaaran ku diyaarinaa Ee, dhalinyarada kale maxay markii hore qaban jireen walaahi niman dhallinyaraha waxaan nahay wax bartay oo inta badan jaamacada dhameeyey khaasatan ninka adani kula hadlaya waxaan ka soo baxay shareeca jaamacad baan soo dhameeyey dibloom baan haystaa wiilasha kalena adigu waa wiilna public lesson buu dhigtaa wiilna jaamacad buu dhigtaa dad wax bartay baan nahay kadibna go'aansaday inay xirfadan shaqo samaystaan oo magaaladooda wax ka soo qabsadaan iyo dhallinyaradu ta- sanadkan waxay ku waasheen tahriib iyo safar badan marka inagu waxaan go'aansanay in wadankeena aynu dakhli gelino aan ka shaqaysano wax ka soo saarano sidee dadka boosaaso ay u arkaan arrintan walaahi dadka aad bay usoo dhoweeyeen aad bay usoo dhoweeyeen dadku aad bay u jecel yihiin carwada aad bay wax uga iibsadaan aad bay u xiiseeyaan siiba dhalinyarada aad bay wax uga iibsadaan ma gartay dadku aad bay usoo dhoweeyeen inkastoo ay jiraan dad yacni barnaamijka aan taageerin laakiin dadka boqolkiiba siddeetan barnaamijka aad bay u fahmeen qurxinta ma dumarka oo keliya baa qurxiya mise ragga ee qayb ka mid a xirfad bay u leeyihin n walaahi n qurxinta dhiseenka waxaa nala dejiyay inta badan dumar laakiin markii la fulinayo fulinta waxaa fuliya niman rag ah Ee, waa tahay ma jidhaa ee cabdiraxmaan in qaybo ka mid ah ee gobollada dalka aad u safartaan islamarkaana xafladaha ee halkaasi ka dhaca la idinku yeerto nin waa- weli ma jiraan laakiin qorshaha waynu leenahay laakiin sana- sanadkan waxaa jiray iskuulaad iyo magaalo ka baxsan magaalada boosaaso aan alaabo u diyaarinay oo ay ka mid yihiin gobolka sanaag iyo gobolka karkaar aan hadiyada u diyaarinay iyo howlo laakiin waan damacsanaa insha allah xarumaheen inaan gaarsiino ilaa waxaan gaarsiinanaa midug biidn illah cabdifataax cabdulaahi ee wuxuu ka mid yahay ee dhallinyarada iyaga ee qurxinta ee guryaha aroosyada iyo xafladaha waxaad iga warantaa qaab noocaya wax u qurxisan waxaa qaab badan wax loo sharaxaa dhisinno badan baan haynaa dhisinadaasaan tusnaa xaflada la galay iyo xafladaha mataqaanaa een, dhici doona iyo kuwa lasoo dhacay intaba waa tusnaa dadka dhisinadaasay kala doortaan qofku qoocuu ku- ku qanco waan hadhoodii ugu dhisan karaynaa hadduu dhisaynka isagu la yimaadona nooca uu isagu la yimaaday baan ugu dhisan karaynaa qalabku waa qalab annagu aanu haysano noo diyaara een, sidaasaana mataqaanaa shaqadu ku socotaa een, qaabka suuqgeyntuna mataqaanaa waxa weeye ma garanaysaa waxaan ka faa'iidaystaa maadaama aan ahay nin reer boosaaso ah oo ma garanaysa dhalinyaro badan yaqaana ururo badanna xubinka ah waxaan een, inta badan markasta ka gadaa carwada iyo qaabkay u shaqayso iyo waxyaalaha ay u hayso dhalinyarada iyo goobaha laisugu yimaado saasayna dhalinyaradu mataqaanaa markaa ka bacdi carwada ku yimaadaan niin ku arkaan waxa meesha yaalla Een, sidoo kale uma hayno d- dhaliinta qurxin keliya laakiin waxaan u haynaa wa- talooyin iyo wacyigelin iyo intaba iyo ma garanaysaa dadku say ganacsiyo waxaa jira mataqaana maanta magaalada aad ugu baahan tahay intaasoo dhan waa ay naga helayaan dhalinyaradu dii mataqaanaa koox dhalinyaro guruba ay doonayaanin wax uun ay soo kordhiyaan waxaan u haynaa fursadaha ka bannaan maanta suuqa oo magaranaysaa dhalinyaradu ay ka faa'iidaysan karaanin iyo isla sidoo kale magaranaysaa oo mataqana wax uga soo bixi karaanin iyo iyo talooyin iyo wacgelin baan ku haysa baan u haynaa dhalinyarada intaba waayo cabdifatax qaabka sharaxaada aroosyada iyo xafladaha bal aniga dhegeystayaasha warbixin naga sii qaab noocaya wax u sharaxdaan Een, yuusufow waa mahadsantahay saan kuu sheegay waxaanu haynaa dhisayno diyaarsan dhisaynadaas oo mataqaanaa u diyaarsan qaab fideo iyo qaad- qaab sawira labadaba dhisaynadaas qof kale tusaa markuu xarunta yimaado dhisayinka isagu uu doorto oo uu ku qanco baa markaa meesha loogu sharaxaa qaabkay rabto ha noqotee ma jiraan in qofka uu isaga la imaanayo qaabka uu doonayo aada u samaysaan haa waa jidhaa Een, inta badan waxa ugu badan wax lagu sharaxo waxa weeye maryaha markii ubaxyada iyo laga yimaado maryahana mataqaana qofku kalarada isagaad marar inta badan doorta intaasoo kalar baan rabaa in magaranaysa hoolka uu noqdo isla markaana markuu kalarada noqdo kalarada anagu u doornaa saasuuna mataqaana xafladiisa ugu dhacdaa iyo sharxaadiisa waaye bal shaqadan sida u aragtaa Een, aad baan ugu faraxsanahay waana ku qanacsanahay waana shaqa aan anigu doortay mar waa caqabado waa jiraan waagakooda mataqaanaa meesha aanu bilaabayna inay dadku daawasho kaliya noo soo aadaanin oo magaranaysaa iska iska egeegaan kaliya meesha oo qof kasta mataqana intuu kusoo maro cabaar ku daadaawada iska tago laakiin waxaan leenahay mataqaanaa qofkas wax kastoo bilowa waa inaadan ka- ka niyad jabin iska sugto waa la gaarayaa mirdharkeedii maanta caruur romaansi waxay maraysaa heer oo marka shaqaalaheedoo dhan ay shaqo kuwada maqan yihiin ay dadkii ma garanaysaa sii dalbadaan shaqaale dheeriya oo mataqaanaa xaruntii markaa jooga oo u shaqeeya tusaale ahaan markii hoolalka la hagaajinaya hal maalin baa waxaa dhici karta inay shan xaflood kusoo galaanin shanta xafloodba rabaan in hool loo wada hagaajiyo isla markaana mataqaanaa shanta xaflood oo mid kasta rabto in la raaco in dhiseyn loo dejiyo in si gaara haddana hadiyadaheedii macalimiinta la guddoonsiin lahaa si gaara loogu diyaariyo intaasi mataqaanaa waa shaqo aada u muhiim ah shaqada xafladaha iskuulada iyo shaqada xafladaha aroosyada ee keebaa fudud baa is oran karnaa oo idinka gaar ahaan idin fudud keebaase idin- idinku culus maxaa farqiga u dhexeeya Een, yuusuf aad baa umahadsan tahay wallaahi horta shaqo fudayd ma leh Een, laakiin markii dhinac laga eego waxaa xoogaa fudud shaqada xafladda oo qalinjabinta ah aroosku hawshiisu waa badan tahay gaaribuu rabaa in loo sharaxo hoolkiibuu rabaa in loo sharaxo sawiruu rabaa in laga soo qaado waxaa dhici ka dhab asbuuc kabacdi markay ka baxaanin een, toddobadani markay ka baxaanin in haddana rabaan in xeebta la geeyo sawir looga soo qaado halkaa mataqaanaa kuraas iyo loo diyaariyo xeebta loogu diyaariyo damashaad haddana xeebta ay kusoo qaataanin marka shaqadu waa markas waxaa shaqo badan marka shaqada badnaanta laga eego aroosyada baa shaqo badan laakiin xafladdu ayadu waa wax hal maalin dhacaysa halkaa maalinna ku ku kooban
aad buu u mahadsan yahay wariyaha v o a yuusuf maxamuud yuusuf oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada boosaaso
duhurnimo wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a khaasatan barnaamijka dhallinyarada maanta wadamo badan oo caalamka ka mid ah waxaa sanad walba laga dabaaldegaa bisha meey dhexbartankeeda maalinta hooyada adduunka maalmahan oo dhan waxaa magaalooyinka lagu arkaa dad hayadiyado kala duwan u soo iibinayo hooyooyinkood si ay ula dabaaldegaan maalintaasi haddaba aanu dhegaysanno maanse ka hadlaysa abaalka ay hooyadu inagu leedahay waxaa hal abuuray wiil dhallinyaro ah oo la yidhaahdo cawaala deeqsi wuxuu dhowaan u warramay saharo ciilan nuur Een, gabayga waxaan u sameeyey xaqa ay hooyadu ay ku leedahay qof kastoo ibnu aadam ah maadaamaaynu ka dharagsannahay waxa aan muxuu ahaayey wacyigelin ahaan ugaga qayb qaadanaya si muhiimadda wa- ee waalidka iyo xaqa hooyadu ay ku leedahay qof walba u dareemo gabayga wuxuu ku bilaabmayaa sida tan hooyoy abaalkaaga waan ku ogsoonahay ixsaanka iyo xaqaad mudan tahay baheen sugaye aayaadka adigaa ku qoran iyo axaadiise ammaantaada kuma koobi kara ereyo geeraare maamuusta rabbi kuu igmaday waa umuur culuse ruuxii axsaankuu faliyo duni mid ku iibsha inkasta waxqabad aayaliyo ubax laguu beero aadmigu abaalkaama gudadaayo nabidkii alla iyo rasuulkiisa iyo qiridda iimaanka xaq adaa ku soo raaca oo lagu adeecaaye xigmad culus aduu eebahay kuu agaasimaye axkaam owran baad leedahiye amarro waaweyne albaabada jannada looma furo ruux kuinkiraye ma aflexe waa qofkii aan garan abaalkaaye aabbihii mid laga qaaday oo mawdku ka adeegay oo aan adeeryo lahayn ehel kaloo dhowra adduun raasamaaliya adoon maalba ulanaynin agashii adoo sida gambada ama asaydiiba adaa hooya koolkooliyo oo bara akhlaaqdii hadduu ohin ciirsada adoo gaajo uga yaabay afka waxaad u gelisaa hore aduu ku abaxee arxankaaga oo keliyabuu ku istareexaaye guulwaadsigaaga uga wacan duunyadoo idileh axadkaad rabaysaa dunida lagu ammaanaayo nimay aayo korisaa yaqaan adi la'aantaaye rajagaagoon kaba ka daran waana la arkaayo dhulka oo awaaraha huwaday oo maska jiilaalka cirka oo aradan oo daruurcidi ka eegaynin baliyadoo ingegay ceelashoo doolis laga eeday dhirta oon ininya lahayn midho la iidaanto xoolahoo abladay oo dhammaan oo ku dubayeeyey egeedhkoo gabaabsiyey dhammaan adhiga oo leeday kaliishuna layeedii ay tahay saban abaar dhaafay marka fiintu wadawooyaysee galowga eedaamo sankunaaflaydilkii markaan cidi seegaynin ay kala irdhoobaan dadkii ehel wadaagayay aduunbaa xarxamahooyo aad u beer nugule naxariistu waa kuwa astaan daayi nabidkaaye ogobe itaaliya adoo gabay awooddiiba ilmahaad xanaanada bitagooriya ayaanay sagaal dhibiyeeda aad lahood uurka nagu qaado axda foosha damaqiyo ilmada qoyse indhahaaga waxaad layl darnaatood intaa dhabar adeegtaaba amintuu dhashaabaad ilmaha ku istareexdaaye adigoo istiilaya baad ka agdhowaataaye intaad laabta gelisaad ibaha ku anqarisaaye magac iyo astaan fiican baad ugu dhawaaqdaaye irri durugsan oo lagaa fogeyn iyo ardaa dheerba uumiyaha intaad gaadhay iyo eheladii dhowba intaad ugu bishaaraysa baad abid ku faantaaye socod baradka amintuu noqday meele adinkiisa isagoon iskaafiyi karayn orad markuu doono adigoo aan aaminin misana afo uga yaabay ha iga dhicin ha jabin baad tiraa uurka oo nugule intaad qacanta soo qabata baad aayar daadihine axkaantii islaamka iyo siduu eeba nagu canshay dhaqankii awoowiya hidaha iyo afkii hooyo adigaa ku soo ababiyo bara akhlaaqdiiya cilmiga iyo aqoontaad fartuu dib ugu aayaaye isagoo abaydina ilaa jeeru odayoobo inkastuu haliyey lagu hirtiyay inuu wacan gaadho indhihii jacaylkaad haddana abid ku egtahay urnugeylka xiisaa watiyo beerka ololaaya galgacayl kuwan ku hadlaandaa inabidkaaye inkastoona wada ofin karin waajibka ay saaran axdi baan ku marayaa inaan kuwa axsaan falae ifku sooriyo kuu qalantay iyo malaha iidaane aakhira wanaag laga fishaa lagu arooraayo kuu furan albaabada jannadu idam ilaahay inta nebiga raacdiya ku biira helo khayr aad baan kaagaga mahad celinayaa cawaale ismaaciil cawaale deeqsi sidaa sidoo kale sahre ciidla nuur adigiyo bahda v o eba
sahra ciidla nuur oo waraysanaysa ayay ahayd hal abuurka cawaale deeqsi haddaynu intaas kaga nimaadnona haatanna dhinacii heesaha jamasho iyo heesta ay ku luuqayso fanaanada leyla cabdulaahi cumar ayaa haatanna aan idiin soo qabanayna ilow aan jabaynin qalbi jiriiricoodiyo laabtayda kama jaro ahilo aan jabaynin niyad ku janjeedhiyo jawi caafimaadan kula joogo jamasho iyo leyla cabdulaahi cumar aan halkaas ku dhaafna dhegeystayaal haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii ciyaaraha waxaa inoo haya maxamuud mascade
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha ee saaka iyo caalamka horyaalka dalka ingiriiska laba kulan oo ka mid ahaa ayaa xalay la ciyaaray kooxaha kubadda cagta ee liverpool iyo southampton ayaa ku kulmay gegida anfield ee magaalada liverpool kulankan ayaa kooxda liverpool waxay danaynaysay inay ka badiso southampton haase ahaatee uma suuro gelin oo ciyaartii labada kooxood waxa ay ku kala baxeen eber iyo eber oo wax goolal ah layskama dhalin hase ahaatee ciyaaryahan james milner ayaa daqiiqadii lixdan iyo lixaad waxa uu rigoore ka khasaariyey kooxdiisa kubadda cagta ee liverpool taasina waxay liverpool haatan ka dhigaysaa koox khasaarisay laba dhibcood oo dheeraada inay ka hesho kulankii southampton arsenaal iyo kooxda kubadda cagta ee manchester united ayaa kulan xiise badan oo taageerayaasha labada dhinacba ay sugayeen iskaga hor yimid walow macalinka morinho ka hor ciyaartan uu sheegay in xidigihiisa waaweyn aanu safi doonin kulanka uu la ciyaarayo manchester united hase ahaatee taasi waxaad moodaysa in ahayd qidad uu doonayey inuu maskaxda kaga xado macalinka arsenaal hase ahaatee ciyaartoydiisii waaweynaa kama aanay maqnayn garoonka weliba ninka uu ku xisaabtamo ee herera waa uu ciyaarayey antony marsialna garoonka ayuu ku jiray ruuni iyo mata oo binjiga maalmahan daashadana dib ayuu ka keenay ciyaaryahanka la garan karayey ee uu kulankan kana siiyey ee kulamada dambe u dhigtay waxa uu ahaa ciyaaryahan rashford oo ah wiil isagu maalmahan kooxda kubadda cagta ee manchester united ay ku duusho hase ahaatee arsenaal oo shan iyo toban kulan oo xiriira oo horyaalka dalka ingiriiska aan dhinaceeda dhulka dhigin manchester united ayaa habeenkii xalay ahaa guul heshay taasi oo ay laba gool arsenaal ku badisay goolashan waxaa kala saxiixay ciyaaryahanada shaqa iyo dani welbeg ciyaaryahan welbeg waxa ay kooxda kubadda cagta ee arsenaal ka soo iibsatay manchester oo waxauu ka mid ahaa caruurtii ay kooxda kubadda cagta ee manchester united soo laylisay kulankii kan ka horreeyey ee arsenaal ka badiso kooxda kubadda cagta ee manchesterna waxau ahaa ciyaar f a kaabka ahayd kaasi oo ciyaaryahankan dani welberg gool isna ka dhaliyey markii arsenaal ka soo iibsanaysa wiilkan ee kooxda kubadda cagta ee manchester united taageerayaashii manchester waa ay ka caroodeen mana jeclayn in wiilkan da'da yar ee manchester soo barbaarisay uu ka tago waxaana ciyaarta kadib macalinka kubadda cagta ee kooxda manchester united morinho oo warbaahinta la hadlay uu sheegay in maalmo badan iyo kulamo badan uu ka tegey garoommadii arsenaal ay ku dheeli jirta ee highbury iyo emarates iyadoo ay taageerayaasha arsenaal oynayaan ciyaartoydooduna aanay faraxsanayn waa sida uu hadalka u yidhi hase ahaatee waxauu yidhi kulankii xalay iga badiyeen ha iska damaashaadaan waa kulanka keliya oo iga badiyeene taasi oo aad ka garanayso macalinkaasi morinho inuu yahay nin caan ku ah ku jeesjeesida macalinka arsenaal ee arsen wenger oo uu iska caadaystay kulan kasta uu la ciyaaro inuu dhagaha ka tubo hase ahaatee arsenaal habeenkii xalay ahaa guul ayay ka heshay manchester united waxay hadda arsenaal ku soo dhowaanaysaa manchester united oo kaalinta shanaad ku jirta oo kulankan ay badisay waxauu arsenaal siinayaa lixdan iyo saddex dhibcood manchesterna waxay leedahay lixdan iyo shan dhibcood hal kulan oo dheeriya ayaa manchester hor maraysa amaba ay horraysaa haddii arsenaal kulanka u dhimanay badisana dhibic ayay ka sara mari doontaa kooxda kubadda cagta ee manchester united oo iyadu kulankan sida murinha sheegaba aan rajo fara badan ka qabin islamarkaasina aan badanaynaynin in ay wax natiijo ah ka hesho maadaama toddobaadkan bartamihiisa ay ciyaar adag la ciyaarayso kooxda saltivigo kulan ka tirsan koobka uruba liiga loo yaqaano oo ciyaaraha semifinalka oo lugtii hore ee hal iyo eber kusoo badisay kooxda kubadda cagta ee manchester united horyaalka dalka talyaanigana kulan xiise badan oo dhex maray kooxaha ac milan iyo roma afar iyo hal ayaa ac milan lagu dharbaaxay weliba iyadoo ku ciyaaraysay gegideeda sansiro stadium ee magaalada milano ciyaaryahanada zeko iyo derossi ayaa goolasha ka kala dhaliyeen weliba zeko laba gool ayuu dhaliyey derossi iyo al-sharaawina min hal gool ayay dhaliyeen inkastoo ciyaaryahanka baleta la yidhaahdo ee kooxda kubadda cagta ee ac milan daqiiqadihii ugu dambeeyey ciyaarta laga saaray oo calaamadda gaduudan loo taagay dhegaystayaal xubintii ciyaaraha ee saaka iyo caalamkana waa nagaynta tan iyo kulan dambe waa mascadoo idinla shadaayi nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay maxamuud mascade xubinta ciyaaraha inala socotiinay haatanna dhinacii heesaha ayaan mar kale jalleci doonaa heesta qiiro ee fanaanka nuuraddiin axmed uu ku luuqayo
naftayda qorshaan u dhigay xubbiga xubbiga qarsaan ku yidhi aduun waanada qawadin wax iga qaadaan wax iga qaadaan ku yidhi jacayla lagula qabin hadduu qalbigaaga tegay idhahabaa qaadire haqiiro ninbaan ku idhi idhahabaa qaadire haqiiro ninbaan ku idhi jacayla lagula qabin hadduu qalbigaaga tegay ilahabaa qaadire haqiiro ninbaan ku idhi ilahabaa qaadire haqiiro ninbaan ku idhi haddaan qiimayn kalgacal qadarin caashaqu lahayn ha quursan kalsoonide baryada ka qaad baan ku hidhi baryada ka qaad baan ku hidhi markaan qaayahaa kalgacal quruxda quruxda ku salud udhaydii la showrayo nafyahay quusaan nafyahay quusaan ku idhi qardoofaha caashaquna nafaan lala qaybsanay inay qanacdaa u roon intay qoomamayn lahayn inay qanacdaa u roon intay qoomamayn lahayn qardoofaha caashaquna nafaan lala qaybsanay inay qanacdaa u roon intay qoomamayn lahayn kaasi nuuraddiin axmed iyo heesta qiiro waxay gebagabow tahay idaacaddayadii duhurnimo jaamac buulle jaamac iyo maxamed cabdi xasan sandheere iyo anoo ismaaciil xuseen farjara ayaa si wada jiridla socotinay tan iyo inta aynu kulmayno idaacadda afarta galabta waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
intay qoomamayn lahayn inay qanacdaa u roon intay qoomamayn lahayn qardoofaha caashaquna nafaan lala qaybsanay inay qanacdaa u roon intay qoomamayn lahayn inay qanacdaa u roon intay qoomamayn lahayn haddaan qiimayn kalgacal qadarin caashaqu lahayn ha quursan kalsoonide baryada ka qaad baan ku idhi baryada ka qaad baan